halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toos uga dhegeysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha januwarina waa siddeed iyo labaatan sanadka laba kun siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
dhibka jira oo weliba dhallinyarada haysta waxa waaye dhallinyaradii waxay ku korayaan dhaqamo kala duwan dhexdood dhaqamadii kala duwanaa dhexdooda dhaqamo siman ma aha ilaa nacayb baa ka jira dadka aan dhaqaalahooda uuna heerka sare ahayn iyagana waa la gacan bidixeeyaa marka dhallinyaradii waxaa laga rabaa inay la jaan qaadaan ilmaha caddaanka ah ama maraykanka
waa fawsiye cabdilqaadir oo ka mid ah aqoon-yahanno soomaaliyeed oo gobolkan virginia ee dalkan maraykanka uga qayb qaatay kulan looga hadlayay arrimaha islaam nacaybka iyo saamaynta uu ku yeelan karo dhallinyarada soomaalida maraykanka ah waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ganacsatada soomaalida gobolka minnesoto isku diyaarinaya inay ka faa'iidaystaan kulanka kama dambaysta ciyaaraha maraykanka oo lagu qaban doono gobolkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
waxaa sii kordhaya dhimashada dadkii ku waxyeeloobay weerarkii shalay ka dhacay magaalada kaabuul ee xarunta dalka afghanistan qarax baabuur loo adeegsaday ayaa sabtidii gelgelay bannaanka dhisme ay dowladda afghanistan ku leedahay kaa oo ku yaalla caasimadda waddankaasi ee kaabuul shan iyo sagaashan qof ayay dhimashadu maraysaa iyadoo dhaawacuna boqol iyo lixdan iyo saddex qof gaarayo waxaana qaraxaasi loo adeegsaday baabuur ambalas oo walxaa qarxa laga soo buuxiyey mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey walxaha qarxa uu ka soo buuxiyey gaari kuwa gargaarka ee ambalasta si wararkaasi uga fuliyo goob si weyn ay dadku ugu xuunsanaayeen kooxda taalibaan ayaa islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaana ay tilmaamtay waxaana afhayeen ugu hadlay kooxdaasi uu tilmaamay in bartilmaamoodkoodu uu ahaa in xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkaasi afghanistan oo goobta jooga ay beegsadaan
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka qaybgeli doonto shirka ruushka uu agaasimay ee looga arrinsan doono nabadda suuriya kaasi oo usbuuca soo socda dhici doona sidoo kale qaramada midoobay ayaa magaalada vienna ee dalka austria waxa ay kusoo gabagabaysay shir ay iyagu dhexdhexaadinayeen kaasi oo u socday dowladda suuriya iyo mucaaridka dalkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa go-aansaday inuu shirkaasi u diro ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan suuriya stephen dimastura shirkan isniinta furmaya ayaa dimastura waxa uu akhriyey bayaanka ruushka kaas oo kasoo baxay kaas oo ka dhadhiciyay qaramada midoobey in shirkaasi oo loogu yeero kongareska nabadda ee badda madow ay kasoo qeyb galaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ammaanay sabtidii golaha difaaca xadka maraykanka oo dhowaantan waraysi la yeeshay waraysi lala yeeshaan iraahdee islaamar ahaantaasina oo waraysigaasi uu ku taageeray qorshaha aqalka cad ee qaabeynta soogalootiga donald trump ayaa twitterkiisa kusoo qoray kadib hadalka golaha difaaca xadka maraykanka oo uu ku mahadsan yahay brandon judd iyo golaha difaaca xadka ee maraykanka hadalkiisaasi uu siiyey tv-ga fox oo ku aadan inay si weyn ugu baahan yihiin derbiga oo uu la jeeday derbi laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico donald trump uu ku galay ololihii doorashada intuu ku jiray islamar ahaantaasina sheegay inuu ka dhisi doono labada waddan dhexdooda si markaasi looga hortago dadka suugalootiga ah ee dalka maraykanka ka imanaya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaa lagu qabtay xalay shir looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin caqabadaha soomaalida waqooyiga amerika ay ka dareemayaan arrimaha argixisla dirirka iyo islaam nacaybka oo noqday waayadan dambe kuwa ku soo batay bulshada maraykanka dhexdiisa wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa kulankaasi ka qayb gashay waxayna waraysi ku saabsan arrimahaasi ay la yeelatay ambasador abukar carmaan iyo fawsiye cabdulqaadir oo ah aqoon-yahan degan dalka canada iyo horseed nuux oo ah agaasimaha masaajidka abubakar sidiiq ee colombus ohio waxaana jawaabta ku horeynaya horseed nuux islaamofobia oo ah nacayb ka dhan ah ama dareen ka dhan ah mujtamaca soomaaliyeed ama diinta islaamkaba oo runtii haddana dhanka kale ah mashruuc ay aada u hirgeliyeen ama ay u buunbuuniyeen muasasaad ama instituushano xoog badan iyo ahayd runtii qodobkan isu taagay waxaa markaa xaqiiqa in ay tahay shay maanta noqotay tiirka udubdhexaadka oo hadday noqoto arrimaha siyaasadda ee dalkan hadday noqoto arrimaha hadda aan la falgelayno arrimaha laamaha socdaalka hadday noqoto waxa keenayba maaragtay in dee madaxweynaha hadda dalkan aan joogno lasoo doorto inay noqoto shay aada loo bumbuniyey islamarkaana saamaynku iyo ciqaabka mujtamacan aan la noolnahay ay u fikiraan una arkaan dadka muslimiinta marka wuxuu ahaa qodob aad aan isleeyahay wuxuu mudnaa in la isdultaago qodobkaasaanan ka hadlayay fawsiye cabdiqaadir waxaa jirta in si qoto dheer looga hadlay qodobo kala gedisan oo ay ka mid tahay caafimaadka xataa dadka dhimirka maskaxda waxaa kaleetoo laga hadlay soomaalida iyo siday bulshada kale u dhexgeli karto waxaa shirkan looga hadlay caqabadaha hortaagan dhallinyarada soomaalida inay wax walba bartaan si wadankan ay ula qabsadaan qaarkood ay ku dhasheen ama ay ku koreen kuwa jeelasha ku jiraa laga hadlay marka inta kulanka uu socday arintan haddaanba soo qaadano islaam naceebka iyo waxa la halmaalo qotadeeda intee ayay dheer la eg tahay maadaama waqti badan la siiya iyada oo laga hadlayo waa arrin aada u qoto dheer waaye muxuu ahaa dhibka jira oo weliba dhallinyarada haysta waxa waaye dhallinyaradii waxay ku korayaan dhaqamo kala duwan dhexdood dhaqamadii kala duwanaa dhexdooda dhaqamo siman ma aha wadammadan aan u nimin islaam nacayb baa ka jira dadka aan dhaqaalahooda uuna heerka sare ahayn iyagana waa la gacan bidixeeyaa marka dhallinyaradii waxaa laga rabaa waa laga keenay geeska afrika intaa qaarkood inta badan ay ku dhasheen inay la jaan qaadaan ooy la kacaan ooy wax la qaybsadaan ilmaha cadaanka ah ama ilmaha wadankan ku dhasha oo maraykanka ama ilmaha hindiga oo halkaan ku dhasha ama ilmaha indha yartaa oo halkaan ku dhasha taa marka iyaga waxaa u dheer waxa loo yaqaana intersections of oppression waayo kala sarrayn adduunka meel walba way ka jirtaa waqooyiga maraykankana aaday uga jirtaa kala sarrayn dhaqaalo ku dhisan oo markaa annagii aan nahay dad hadda yimid oo qaxooti ah oo aan hanti badan oo maaragtay macnalo waddankan macno ka yeelan karta lahay muxuu ahaa waa mid muxuu ahaa operation kaleeto oo muslimnimo oo maanta xilliga lagu jiro darteed ah iyo inaan dad madownahay oo north america weliba maraykanka madow markaa tahay macnaheedu waxaa weeye dhibaato kalaa ku sii saaran intaasoo dhan ay carruurtii marka la halgamayaan ayagoo duruustoodii ka soo baxaaya oo waxay bartaan excellent ku ah ayaa waxay la kulmayaan system gacan bidixaynaaya waa tahay ambasador abuukar carmaan waxaa jirta in sidoo kale aadna shirka aad ka hadashay intii uu socda hadeer arintaasi isla ku saabsan islaam naceebka iyo wixii la halmaala iyo saameynta ay ku yeelatay ciyaalka soomaalida ee ku dhaqan waqooyiga america oo dhan gaar ahaana maraykanka bal waxaad iiga warantaa marka sidee ayay soomaalida laftirkooda u abuuri karaan jawi aan looga didin waa mahadsan tahay waa waa runta waxay samayn karaan runtii yacni qofku waxa ugu fiican oo uu samayn karo waa inuu noqdo qof muslim oo diintiisa waxay farayso ku dhaqmo oo riili ummadda tusiyo qaabka saxa ah oo islaamka uu yahay taas waa midii idealka ahayd oo aan wada rajaynayno inaan dhammaanteen aan wada noqono laakiin mar walbaba taas ma jirto saan ognahay marka waxayna siinaysaa fursado badan oo qof kastoo naga mida haddii ay yihiin mu'asasaadkii ama masaajidadii ama organisationadii ay soomaalida lahayd ama siyaasiyiintii soomaaliyeed ama waxgaradkii soomaali inay soo bandhigaan aniga si gaarna soomaalidan ugaga hadlaya because gaar ahaan iyagaa loo ugaarsadaa maanta marka runta la sheego yacni maraykanka muslimka si guud si gaar aneh soomaalida marka waxaa laga rabaa intaan soo hadda tiriyo o dhan inay qaybtooda ka qaataan qofkii shaksiga ahaana inuu mucaamalo fiican dadka kula dhaqmo marka xumaha laga sheegayo diinta inuu mataqaanaa ka saxo khaasatan meelahan social media oo kaleeto ama twitter facebook aada u isticmaalaan soomaalida iyo instagram iyagaasoo kaleeto markay arkaan inuu qof soo qoray wax beena qaybta runta inay sheegaan waa tahay waxaan dib ugu noqonayaa horseed bal waxaad iga warantaa waxa bulshada soomaalida maadaama dad badanoo muslim ay jiraan xataa amerikaanka maraykankan aan ku dhex noolna waxaa laga helaa dad muslima maxaa soomaalida u nugleeyey ayaga islaam naceebka in ay caqabad ku noqoto dhallinyaro badan ayaa baxdaa laleeyahy kuwa ayaa loo xirxiray maraykanka gudihiisa gobolada soomaalida ay ku badan tahay maxaa u nugleeyey soomaalida dhibaatada waa su-aal muhiima waqtigeedii taagan waxaan isleeyahay laba shay waa midda koowaad annaga oo bulsho ahaan ama qoomiyad ahaan ka dambaynay mujtamacan muslimiinta sida mujtamacan hindida bakistaanida dadka walaalaheen ee carabta ah ka dambaynay oo runtii weli aan si fiican ula falgelin nidaamkii waddankan yaalay hadday noqon lahayd in laga mid noqdo dadka sharci dejiyayaasha ah oo dee miiska in lasoo fadhiisto iyo midda kale oo dee waddankeennii oo maanta aan la beenin karin ururo afkaar munxarif ah huwan oo magac islaama dhiiggii muslimiinta ku daadinaya adduunkana maanta looga yaqaano dembiilayaal in runtii ay cududda aan la beenin karin ay yihiin marka waxaan isleeyahay mujtamaca soomaaliyeed oo asal ahaan boqolkiiba inta badan ama boqolkiiba boqol waa dad muslimiina waddankoodiina fikirka ay afkaarta uu ka jiro lagana baqayo si marka loo ega in dad fikirkaa soo guuriyey ama soo naqliyey ay meeshan yimaadaan iyo iyagiioo cusub oo meesha ku cusuban weli si quman nidaamkii waddanka u dhexgelin marka loo eego mujtamaca kale muslimiinta waxaasoo la isu geeyey baa waxaan isleeyahay waxay soomaalida noqdeen in mar walba lagu soo halqabsado waata fawsiye cabdiqaadir maxaad kula talinaysaa waalidiinta ilmaha dhalay soomaalida ee maraykanka ku sugan si arrimahan oo kale ay uga hortagaan ani waxaan qabaa in maaragtay waalidka ilaa iyo xad aan aad looga nixin maaragtay caruurtan xagjirnimada waayo markaan fiirino boqol kun way ka badan yihiin soomaalida waqooyiga maraykanka joogta waa afar shan qof maybe waxa maaragtay marka problemkaas aniga waxaa igala weyn oo waalidka kala hadlaya caruurta jeelasha ku jirta caruurta ku dhimanaysa waxaa loo yaqaana inner city violence oo intii dagaalkii soomaaliya laga soo badbaadiyey aan ku dhuminayno magaalooyinka waaweyn oo north america runtii waalidka waxaan rabaa inay focuskooda saaraan oo maaragtay xoogaa yaroo surveillance iyo waxaa nagu socdo muxuu ahaa muslim naceebaa jira intaanan usasin annaga dhan inaanan hal dhinac u badanine aan aragna ilmihii aan meeshaan keennay yah intooda badan waxaa waaye waa dad maasha allahu najaxay oo waxbartay oo maaragtay naguma badna saaqiriinta
waa fawsiye cabdilqaadir iyo abuukar carmaan iyo horseed nuux oo gobolka virginia ugu warameeyey wariyaha v o eda saara cabdi axmed halkaad kala socoteen waa laantaf soomaaliga ee v o a
gobolka minnesota oo markaasi oo ah gobol ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee waddankan maraykanka ayaa sanadkan nasiib u yeeshay inuu martigeliyo ciyaarta kama dambaystahay ee ciyaaraha ugu xiisaha badan ee waddanka maraykanka kulankan oo loo yaqaano super bowl ayaa waxaa daawashadiisa ka qaybgalaya malaayiin ka mid ah dadka xiiseeya ciyaaraha oo ka kala imaan doona gobolada waddanka maraykanka oo idil haddaba ganacsatada soomaalida maraykanka ayaa fursado ka helay sanadkan waxaana ka mid ah cabdiraxmaan kaahin oo ah milkiilaha mid ka mid ah maqaayadaha ku guulaystay inay quudiyaan daawadayaasha kasoo qaybgeli doona ciyaarta wariyaha v o a ee minnesota maxamuud mascade ayuuna u waramay barnaamijkani amba ciyaartan sibaboolka waa ciyaar oo taqaanaana sidaa lagu ogyahay nasiib weyn qofkii amba ka helaa contract amba combanigii contract ka helaa waxa weeyaan fursadda ugu fiican ee ma soo mari karta maxaa kulaa combany amba business maadaama ay tahay ciyaarta ugu weyn waddankaasi maraykanka oo nasiib ma u yeelatay sanadkan inay qabato maxaa kula magaala amba lagu qabto magaalada minneapolis saad og tahayba ciyaartan waxay mateleysaa magaca amba sharafta stateka minnesota marka waxay door bidaan oo ciyaartaasi ag socota sanad walba amba meel kastoo ay tagaan waxay yidhaahdaan tailgate amba taste of magaaladaas statekaasi marka ciyaarta kasuku waxay soo magaaladaas in dhadhankeeda cuntada iyo meelaha bilicda le iyo waxyaabaha dalxiiska lagu ogaan karo magaaladaas ay leedahay lagu ogaan karo waxaana ugu weyn cuntada waxay ciyaartu intay dhicin afar saac ka hor waxay qabtaan shir maxaan kuraa casuumad weyn oo ugu talagaleen ilaa toban kun oo qof oo ah dadka marti sharaf marka waxay u furaan dhowr iyo labaatan maxaayadood oo statekaasi magac ku leh cuntaduna dhandhan ay leedahay ayna rabaan adduunka inay la qaybsadaan ilan adduunka laskaga wada imanayaa in ay tusaan cuntooyinka kala gedisan ama dhaqanada kala gedisan ee gobolkaasi minnesota marka tartanka wuu iska adkaa laba sano iyay socotay processkan amba maxaan qoraa interviewada iyo mataqaanaa workshobyada aan gelanay marka aduu marka u horeysa waxaa imanaya ilaa maxaan qoraa dhowr boqol oo maxaayadood ayay u yeerayaan waxay eegayaan soo shaqeeyaan waxay eegayaan maamulka uu kusuu yahay marka sidaas baad marka sidaas baad ka mid noqotay dadkii ku guulaystay yes markaasi marka sanadkan june bishii june ayay go-aanka ka gaadheen makhaayadaha lasoo fulay marka maalinta eh, maxaad qorsheynaysaa inay maqaayadiinu ay samayso hawshiinu sidee noqonaysaa horta maalintaasi waxaan ka mid nahay een, ah, dadka contractka ka helay inay cunto geeyaan oo mataqaana anagu cuntada meesha kuma iibinayno laakiinse orary waan laga iibsaday oo waxaan geynaynaa maalintaasi waxaan ku jirnaa makhaayadaha seergaraynaya een, marti sharaftaasi een, super bowlka Eh, eh, waa gartay miyay jiraan marka marka laga yimaado eh, adiga waxaan kaloo la socdaa in eh, ganacsi kale oo soomaaliya isna uu ka mid noqday kuwii ku guulaystay oo ilaahay hadda laba ganacsi yihiin marka ganacsigaasi kale ee ku guulaystay ma dhaba inay jiraan oo ganacsiyo kale oo soomaaliya ayna ku guulaysteen Een, horta waxaan ka warhayaa een, gabadha la yidhaahdo een, khadija cali oo iyadu leh shirkad ah, dhinaca turju- turjumaanimada ama luqadda heerista iyo iyo sh- iyo xirfadaha shaqa ah, maxaa qola dadka een, Shaqageynta.
shaqageynta gabadhaasi waan ogahay oo cid kale oo dee aan qodkaasi aan ka arkay oo Mhm.
maanta aan oran karo way jiraan ah, ma jirto dadka soomaalida ee magaalada ku dhaqan amaba ganacsiyada kala duwan leh maadaama maalintaasi amaba toddobaadkaasi guud ahaanba uu yahay toddobaad dad aada u fara badan oo ilaa iyo hal milyan oo qof eh, dad gaaraya la rajeynaya inay magaalada imaanayaan sidee bay dadka soomaalida ee ganacsiyada leh weliba kuwa maqaaxiyaha leh oo kale sidee kaga faa'iidaysan karayaan in durdurkaa lacagta ee magaalada soo gelaya ay waxun ka helaan horta een, ciyaartan eh, gobolka maxaan ku dhahaa een, xafladan gobolka minnesota amba soomaalida ha noqoto ama cid kale ha noqoto laba eh, sibow iyo dakhligu usoo geli doonaa midna waa een, mid toosa amba indirectia midna waxaa maxaan ku dhahaa mid eh, dadban oo maxaan ku dhahaa annagoo kale waxaan eh, directly waxaan ula dhilgaraynaa dealkii laakiinse waxaa jira dad kale oo si indirectly ah uu kusoo geliyo dakhligu sida maxaan ku dhahaa makhaayadaha sida koofishaabyada sida transportationka sida dadka wada maxaa qoraa tagsiyada ah, kambaniyaasha maxaa qoraa securityga leh aduu cid kasta oo biomisher ku leh een, gobolkan iyo minnesota amba ka agaar agaarka ka dhow een, garoonka waxay helayaan kastamarkaasi muddada tobanka cisho ah een, jooga maxaa qoraa een, magaalada marka waxaan dadka kula talin lahaa qof kasta oo ah, een, meherad leh amba amba taxi ha lahaado amba makhaayad ha lahaado amba dukaan ha lahaado inuu markasta si fuujigan uu u diyaar garoobo ilan waxa weye ji- waa fursadan dadka hore usoo maray marka inaad markasta diyaar ay noqdaan ayaa u fiican oo maxaa ku dhaha dadka eh, dadka eh, walaalaheena soomaalida inay eh, u diyaar garoobaan maalintaasi amba maxaa ku dhaha maalmahaasi Eh, marka laga yimaado arrintaasi siday dadku faa'iidaysan karaan Eh, waxaan ognahay soomaali fara badan ayaa gobolkan degan eh, oo aad moodo hadda dadka soomaalidu inay la qabsanayaan eh, nolosha eh, gobolka minnesota Eh, barnaamijka eh, xafladda ugu ballaaran ee dalka maraykanka la dhigo ee ciyaartan super bowlka ee qabashadeeda in dad soomaali ah ay ka mid noqdaan dadka maalintaasi ganacsiyadoodu ay ka- eh, ka shaqaynayaan meesha fariin nuuceeba ayay u diraysaa amaba ay ka diraysaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota inay yihiin horta historically een, waa waa taariikh weya waa lifetime waa wax qofka noloshiisa eh, mar oo soo marta because ciyaartaasi mar kasta laguma qaban doono gobolka minnesota Eh, magaalooyinku amba istiidadu way isku laayaan tartan dheer bay u galaan oo muddo dheer ayay qaadataa inay ku guulaystaan marka in maanta aan ka muuqano een, ah, tartankaasi waxa weeji waa nacamdi guul usoo wada hoyatay dadka soomaalida oo dhan oo tusasa wadankan inaan aan maxaan qoraa ay wax cidi cid- cidi meel ay kaa celinayn oo dariiqu haddii aad tidhaahdid maxaan qoraa haddaa aad u raadsatid fursadaha ay fursaduhu jiraan markaasaad la socotidna fursadii fursadaan anagu aan heloo kale maaha mid annaka si kahay soo doonatay waxay ahayd dadaal iyo dardar iyo mataqaanaa waxyaabo badan oo mataqaana aan isku daynay si aan fursadaasi uga mid nahaan lahayn laakiinse waxaan dadka u sheegayaa in cidna albaabka intay kugu soo garaacdo ay fursad ku siinayn fursadaha waa la raadsadaa waa la doontaa wadankana wuxuu wadamada kale kaga fiican yahay cidi ku eegi mayso maxaa qoraa waxaa tahay haddii aad laga arko dadaalkaaga iyo maxaa qoraa waxaad inay inay yihiin wixii la rabay amba standardka amba ka sarreeya amba standardka la rabay inay joogtid markasta kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan kaahin oo ka mid ah milkiilayaasha maqaayadaha gobolka minnesota waxaana uu u warramayey wariyaha v o a maxamuud mascade
mas-uuliyiinta daryeelka deegaanka ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa bilaabay olole looga hortegayo ayda dibadgaleenka ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o da ramadaan muuse
aydan maaha ayda caadigaee dadku ay dhaqdaan amba ay korsadaan ee waa ay bahalowday oo dibadgaleena oo si xaddhaafa u tarmay aydan inta badan sida waraabaha amba dhurwaaga ayay xilliyada dambe habeenkii ku soo dhaadhacaan dariiqyada dhex mara xaafadaha si ay u raadsadaan waxay quutaan sidaasi darteedna waxa dhacda inay weeraraan amba bartilmaameed ka dhigtaan wixii xoolo gaar ahaan adhiga ay kula kulmaan marinkooda qaar ka mida dadka aadka uga cabanaya aydaasi ee waxyeelladu ay soo gaadhay adhigooda amba xoolahooda cabdixakiim yuusuf maxamuud ciidani waa ay duulaana oo xagga gegada ka soo baxa kolkaa habeenka gelinka dambe unbay soo baxaan markuu dadku kala joogsado kolkaa habeen dhaweedii ribaan ka saaray anigoo malaa salaadiisa wax u kacay saacaddaasay soo kaceen ay shan aybaa ri qudhaata iskugu tagtay ma soo jeed bay kuu kaliftaa kolkol habeenkii habeen waxaa dhacday ri uurla intay qabteen ay lugaha ka jijabiyeen yaan saddex yaaba nusaan u soo jeedin waagii ugu baryay ma ririman ririmanoo mataanasid waa islaantii laynamay joogna jaarkayga ahay maxaa ku toosiyahad marka adiga maqayladii aydii qayliyeysay ma qayladii rida ayaan kusoo toosay qayladii rida iyo aydii ma seexan be dee waan ka ilaalinaya maxagga gegaday ka yimaadaan kolkaa marka gegaday ka yimaadaan waa ay badan oo kooxo kooxo isku wata oo badan xoog raxanraxan bay u socdaan haa marka aydii maaha la yaqaanay xaafadaha iska dhex joogtay aydani saacadaha damban bay soo baxaan sidii waraabaha kalan bay saacadaha dambe yimaadeen habeenkii habeenkii gelinka dambe cabdixuseen xasan iidu dhib weyn weyn weyn bay nagu haysaa aniga shan bay iga cuneen shan ari bay iga cuneen ariga riyo masaydo riyo riyo ayay iga cuneen marka riyo hadday habeenkii galaan gobolka u yar dhaco ee meelaha ku dhuuntaan waa la soo waaya marka lasoo doondoono lasoo waaya laska soo noqdo unbay saqda dhexisa u yeerinaya albaabka horteeda unbay keeneen shantaba albaabka horteeda intaan isbaxayna uusan ka soo rideen marka ayda ay ilaa tobaniyo iskula socdaan haddii dad ba inay cunaan baa laga yaabaya anu weliba intaan socdaan booliska xayaablii tegey oon war ayda ay saabay noo gashay walaalo ayd bal meeshii ku shaqalayd u sheega sida kalena meel kasta magaalada waa kuwa buuxa kuwanina waxayba noqdeen diidgal oo se waraabaha intay diidda galaan bay habeenkii soo baxayaan aad bay dhibaato noogu hayaan dhibaato noogu hayaan baryahan waxaan tagnay dadkii sumaynayay iyo inaan doondoonna waan doonnay maarnasaa maanta waxaa helay dee inaad fursad baan ku helayba waan ku la'aaba meelaan maarata u maro aan yaaban doondoonayay oo se loo mafiyooda meel loo maro waka walaalka hadday wax nooga qabanaysiin markiina naga tabiya dhibaato weyn ma noogu hayaan weyn weyn weyn weyn gegada haddaad saa u dhaafto boqolaal baa fadhiya oo harsanaya oo soo dareera habeenkiina magaalada bay soo galaan kuwa magaalo joogay kuwan dad way iswada abdiirsadaan oo hadda wixii xoola jiray dembi ka siiyey dadku wax ooyaya maana wax kale ma jiro dad xaafadaha saa u dhex socoto toban bay iga cuneen shan bay iga cuneen baa anaa ugu yar baan u malaynaya dalka jibuuti waxaa la xusuusan yahay wakhtiyadii hore dowladdu aad bay ula dagaalami jirtay taranka xaddhaafka ee laga dareemo ayda iyo noocyo ka mida shimbiraha sida tukaha amba qambaarka iyadoo la ogyahay dhibaatooyinka caafimaad ee ay ku keeni karaan dadweynaha iyo waxyeelada ku iman karta deegaanka markay si xoogle u tarmaan haddaba agaasimaha laanta xoolaha iyo duurjoogta ee wasaaradda xoolaha biyaha iyo beeraha ee jibuuti muuse ibraahim sheekh oo xafiiskiisaan ku booqday ayaa marka hore iiga warramay sababta sannadadan dambe hakadka gelisay howlahan waad mahadsan tahay ramadaan arrinta sunta waa arrin yaroo sbesiyala oo shuruud ku xidhan ilaa inahu suntu waa khatar weeyaan kolka waxay u baahan tahay in meeshii lagu samaynayo maxay haydane dadka loo sheega dee oo la yidhaaho waxbaa la sumaynaya dadku ha iska jiraan in la yidhaahka fogaada yaa loo baahanyay maxay haydane ta kaleetana tu serviiskayguna u gaara maaha waxa weeyaan waxaa soo dhex galaa hay-ado kale iyo anshisoono kale sida maaragtay meeriga amba berfectuurka amba konsey regionaalka oo iyakuna meeshii wax lagu samaynayo inay nala ogaadaan kolka waxa weeyaan qofka doonaya in ayda laga sameeyo inuu yimaado weyaanuu yidhaahdo uu ma garanaysaay inaa layga sameeyaan ayda doonaya marka cid inii timid ma jirto may way noo yimaadiin dadku waa loo sameeya dad badan baan u sameynay waa nidaamkaabayna dadku fahmin baan u malayaa magaaladan dhex marnay waxaan aragnay inay aad u farabateen oo aad u tarmeen aydii howlahan aad u baxdeen iyo tallaabooyinkan aad qaadeen ma la odhan karaa waa waxaan waxba ka tarin
waxba kama taraan lama odhan karo lainahu way sii badnaan lahayn laakiin sidee waxa weeyaan waa inaan la ogaado aydu laysta uun maahina laakiin wax yaroo kalaa jiro maaragtay dadkiina to ay ku yar darayaan baa jirto iyakaa dee korinaya dadkii waa korinaya dadkiina haade dadkii korinaya marka maaragtay kambaanig aan samaynayno waa laga yar khabeeyaab amba waa loo diidaa inaan layno magaran kolka waa sidaa waxay ku bateen ta kalete ayda haddaad soo qaadtid aygu waxyaalaha uu geysanayo dee dadkii dad u qaniino iyo xoolo uu maaragtay uu cuno amba ha u dhaawaco amba xanuuno uu soo gudbiyaa jirta oo waa sidaa daraaddeed waxa inaan loo laaya ay tahay rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaa dhegeystayaal kala socotaan waa laanta soomaaliga e v o a haatan kusoo dhawda wararkii u dambeeyey ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaan idin dulmaro waxaa la dheelay kulmo ka tirsan eva kaabka dalka ingiriiska leicester shan gool iyo gool waxay kaga adkaatee naadiga pittsburg united sidoo kale waxaa naadiga kubadda cagta liverpool ay guuldar kala kulantay naadiga west bromich albion dhegaystayaal waxaa sidoo kale jirtay in kulmo ka tirsan horyaalka dalka talyaaniga la dhelay yuventus laba gool iyo waxbaa kiyev veron ay kaga adkaatay atlana saddex gool iyo waxbaa saswala ayay dirtay waxaa dalka sbainna naadiga kubadda cagta real madrid ayaa afar gool iyo gool kaga adkaatay valencia afartaasi laba ka mida goolasha waxaa dhaliyay ronaldo labadan rigoore ayay ahaayeen real sociedad iyo valrealna afar gool iyo laba goola naadiga real sociedad ayaa afka ciidda loo daray malaaqay qaroonana eber eber ay isla dhaaf waayeen deportivo la caron iyo leventana laba iyo laba ayay sidoo kale ku kala baxeen bundesliigaha dalka jarmalka waxaa sidoo kale la dheelay kulmo xiise badan bayan munikh iyo hovenham ayaa dheelay laba gool iyo shan gool ayaa kulankaasi ku dhammaaday naadiga bayan munchen ayaana ku awoodroonatay labada gool waxaa markaasi ciyaarta naadiga hovenham ay ahayd mid ay ku horumareen waxaase shanta gool ka daba keenay kooxda bayer munikh drusha dortmund iyo sidoo kale vrebergna laba gool iyo laba gool ayay isla dhaaf waayeen sbain kulamo ayaa maanta dhici doona dhegaystayaal kulamada maanta dhici doonana waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee barcelona waxay dheli doontaa alives sevilla iyo khitaaba ayaa dheli doona atletico madrid iyo las balmas sidoo kale leganis waxay la dheli doontaa sbanyol dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas haynoo joogto
aad ayuu mahadsanyiin jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi ciyaaraan inala socodsiin markaad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wanadsanno codka fanaanka farxaan xidig codkaasi fanaanka farxan xidig iyo heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacada odankii mase v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.